halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce lix iyo tobanka bisha febraayo sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo ah haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee dalka etoobiya kadib iscasiraadii ra-iisul wasaare xeele maryam desailin haddii uusan imaanin isbeddel dhaqan iyo qaabkii loo maamulaya waddankan oo ah afduub lagu haysto xuquuqdii dadka xukunkiio cid yar iska faramarogsaday oo t b l f ta ah oo kusii dhex jirta e b r d f ta shaksi meesha ka tegay waxba kama maaratay kama bedelayso waxaa kaloon idiin haynaa warays ku saabsan tahriibka carruurta soomaalida waxaad kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wiilka sagaal iyo toban jirka ah ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay iskool ku yaala gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa xabsiga la dhigay shalay oo khamiis ahayd iyadoo aysan jirin wax lacag damaanad ah oo lagu sii dayn kara inta uu xabsiga ku jiro nicholas cross ayaa loo haystaa dilka toddoba iyo toban qof waxaana uu kasoo hormuuqday maxkamadda iyadoo gacmihiisa ay gadaal u xiran yihiin sidoo kalena uu qabo dharka midabka huruudiga ah leh ee maxaabiista loo xiro qareenkiisa kama uusan dagaalamin amaba kama uusan jawaabin inaan wax lacaga lagu sii dayn karin xabsigan uu ku sugi doono dacwadaha wakhtiyada soo socda eedeysanahan kasoo muuqashadiisa maxkamadda wiilkan loo haysto falkan dambe ee dilka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa saacado un kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu khudbad uu kula hadlay dadka maraykanka uga hadlay mushkiladan
aqalka sanadka ee dalkan maraykanka ayaa diiday sharciga ay soo bandhigeen oo in muddo ahba ay ka soo shaqaynayeen senataro ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xallin lahayd sharci la-aanta haysataa dadka iyagoo carruura la keenay waddankan maraykanka kuwaasi oo haddii xal la gaadhi waayo waddankan laga masaafurin karo bisha dambe shanteeda waxa aqalka sanadku isku raaci waaye inay ansixiyaan laba qorshe oo labadoodaba ay ka soo shaqeeyeen xubno ka socda labada xisbi oo dadkaasi u ogolaan lahaa inay ugu dambeyn noqdaan muwaadiniin islamarkaana adkayn lahaa amniga xuduudda waddankan iyo tallaabooyin laga qaado magaalooyinka aan wada shaqaynta la samaynin laamaha socdaalka qorshe uu taageersanaa madaxweyne donald trump ayaa hela cododka ugu yar oo ahaa soddon iyo sagaal halka aqalka sanadkuu ka yahay boqol xubnood sanatarada soo diyaariyey sharcigaasi wadajirka ayaa sheegay in aada uga niyad xumaadeen mustaqbalka caruurtaasina ay ka warwarsan yihiin caruurtaasi ayaa dhan siddeed boqol oo kun waxaana waddankan la keenay iyagoo caruur ah waxayna waddankan ku soo joogeen ilaa haatan wareegto gaara uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddankan barack obama halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dalka etoobiya baarlamaanka waddankaasi ayaa gudagalay nidaamkii ay kusoo dooran lahaayeen ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee bedeli doona xaylamaram desaleng oo shalay iscasilay qaar ka mid a dadka soomaalida etoobiya ayaa iyagu soo dhoweeyey iscasilaadaasi warbixintan waxaa noo haysa saare cabdi axmed ra-iisul wasaare xeele maryam desainlen oo xafiiska yimid sannadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore male sanaawi wuxuu iska casilay jegada ra-iisul wasaarenimo toddobaadyo deganaanshiya la-aan iyo culeys uu ka jiray siyaasadeed waddankaasi wax ay ku tilmaameen qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkaasi caburin xadgudubyo xuquuqul insaanka iyo rabshado markii dambe kusii dhex fiday qowmiyadaha etoobiya ee dalkaasi wada degan wasiirka warfaafinta dalka itoobiya oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in iscasilaada ra-iisul wasaaraha ay tahay wax dhab ah oo jira ayna meel marayso marka baarlamaanka iyo golaha fulinta ee xisbigiisa talada haya ee e p r d f ka ay wada aqbalaan inuu kadinka kasii dogo ra-iisul wasaare xeele maryam designeland oo wakhtiganba soo gudbiya codsigiisa najeri leyonge wasiirka warfaafinta ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa Now, uh, uh, uh, the, only the Prime Minister has submitted resignation. That doesn't mean that the whole cabinet uh, will resign. Uh, so keliya according to ra-isul the wasaaraha uu soo constitution gudbiyo and the law of codsigiisa the land, xilka shaqo ka uh, tegista after the kama dhigna ruling in guud party ahaanba golaha nominates, wasiirada uh, ay xilka ka uh, the tegayaan chairperson of the sida uu qabo ruling dastuurka party.
iyo sharciga u And, uh, yaallo uh, wadankan then, uh, kadib marka ay soo the magacowdo parliament, uh, xisbiga talada ah iyo qofka you know, hogaaminaya xisbiga baarlamaankana ay magacaabaan ra-iisul wasaaraha markaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha cusub uu imaan doonaa golo wasiirana cusub uu soo dhisan doonaa ama haddii uu rabo kuwii hore ay sii wada shaqayn doonaan waxaa wasiirka warfaafinta dhanka kale uu ka gaabsaday inuu sheego xilliga ugu horeeya ee la filaya inay kulan yeeshaan xisbiga talada haya ee e p r d f ka iyo waxa ay ka yeelayaan codsiga ra-iisul wasaaraha Uh, we expect that uh, uh, it will be in a very uh, short period of time, but uh, we cannot uh, comment on the exact uh, uh, date uh, when this happens.
waxaan but we have rajeynayaa to, taasi uh, inay just noqoto wait for xilli yar oo maybe, dhow uh, gudahood a meeting laakiin at the ruling kama party hadli or karno regarding this issue.
xilliga rasmiga ah durbaba markii uu ku dhawaaqay inuu xilka ka tegayo ra-iisul wasaare designland islamarkaasina uu iscasilay qaar ka mid a ururada siyaasadda ee dalkaasi iyo qowmiyadaha qaarkood ayaa durbaba soo dhoweeyey isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida itoobiya oo in badan oo ka mida qurbajoogta soomaalida ah ee deegaankaasi kasoo jeeda ay ku midaysan yihiin laguna magacaabo saaraj ayaa ka mid ahaa dhinacyadii durbaba soo dhoweeyey tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha waxaa guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi axmed gurxan oo ku sugan dalka switzerland aan weydiiyey waxa ugu weyn ee la dhihi karo way soo dhoweynaysaa in ra-iisul wasaaraha xilka uu ka dego dabcan waxaa jira cadaadis siyaasadeed oo aada u weyn oo ka yimid kacdadoonada maaragtay haba ugu sii badnaatay qowmiyadda oromada iyo amxaarada iyo soo raacday iyadana oo la maareyn kari waayey eh, ama la dejin waayey xal siyaasadeed in laga gaarana ay suurtagal noqon weyday maadaama awoodda rasmiga ah uu ama wax ku xalin lahaa ama uu wax ku kala saari lahaa aysan gacantiisa ku jirin option u banaanaa ma jiro oo aan hayn un meesha isaga tago haddiiba ay xataa ka tegitaanka uu meesha ka tegay uu asaga khiyaari si khiyaari uga tegay oo aan tuhmi karno in xataa la yidhi meesha ka tag waa garta marka xaaladda siyaasadeed ee wadanka maxay kusoo kordhin kartaa tan maxayse ka bedeli kartaa horta haddii haddii uusan imaanin isbedel dhaqan iyo qaabkii loo maamulayo wadankan oo ah afduub lagu haysto eh, xuquuqdii dadka xukunkiio cid yar iska faramarogsaday oo t b l f ta ah oo oo kusii dhex jirta e b r d f ta shaksi meesha ka tegay waxba kama maaragtay kama bedeleyso Eh, dhibaatadii meeshan bay kasii socon doontaa weyna xaaladuna way sii murugeysaa haddaba dad badan su-aasha ay qabaan ayaa ah haddii ra-iisul wasaarihii uu xilka ka degay ma bogsiin doontaa boogtii balbelaysa dad badan gaar ahaana mushkiladii siyaasadeed ee ka taagnayd dalkaasi axmed ismaaciil cumar oo ka soo jeeda deegaanka soomaalida itoobiya ayaa isna qaba intana aysan wax badan soo kordhin doonin aniga waxay ila tahay in eh, mushkiladaasi ay tahay in loo waajaho sidii em, shaksi la bedelayo shaqada laga bedelayo keliya taana ahayne si guud loo waajaho oo la eega magaranaysaa structureka hoose ee dowladnimo iyo waxaa dib loogu noqdo waayo waxaad yara moodaa in habdhiska dowladda lafteedu sidaa uu u dhisan yahay iyo sidaa ay u taalaa ayna wada qancin karaynin eh, qowmiyadaha kala duwan ee wadankaasi taasina ay keentay inay su-aalo badan keenaan qaar kamida qowmiyadaha ee wadankaasi sida qowmiyada oromada oo ugu badan axmed gurxan bal dhanka soomaalida haddaad fiirisid oo kaleeto een, arrimahan isbedbedelka dhacaya saameyn maxay ku yeelan kartaa xataa ismaamulka soomaalida deegaankooda etoobiya horta deegaankan waxaa weeye eh, caburis joogto ah ayuu kusoo jiray muddo aada u badan oo boqol sano ka badan Eh, dadkeenuna waa dad shacab qiimo leh oo geesi ah oo intaasoo maarata iska caabin iyo xuquuqdood marwalba inay raadsadeen aan ka daalin maanta eh, fursad ayaa jira dadku wuu bisil yahay eh, soomaalidu waa ku midaysan tahay marka waxaa uun meeshan ay ka rajaynaysaa waxay xaq u leeyihiin waa inay la yimaadaan cidna inay wax ka ka sugaan oo wax loo keeno sadaqaa ma jirto waa inaan xaqeena sheeganaa haddii system saamaxahaya hadduu yimaado inuu qof walba wixiisa heli karana way sahlanaan laakiin kolley ummadda waxay iyadu la timaadon bay heli doontaa hormuud fiicanna way u baahan tahay iyo midnimo si kastoo ay ahaataba mushkilada dalka etoobiya ka jirta ee xagga siyaasadeed ayaa ah mid saameyn ku yeelanayso boqolaal kun oo dad ah oo kasoo jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee dalkaasi etoobiya oo qaarkood xurguf soohdin iyo mid siyaasadeedaba ay ka dhexaysay sidoo kale gobolka ayaa marka la fiiriyo waxa ay etoobiya kaga jirtaa kaalin muuqata oo firfircoon gaar ahaana soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan
mahadsanid saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi etoobiya
idaacadda subaxnimo ee v o a washington ayaad weli nagala socotaan waxaa soo baxaya warar sheegaya in caruur aan qaangaarin ay ka mid yihiin dadka tahriibka u taga dalka libiya ee la heestaha ahaanta loo qabsado magafayaashan ay u haystaan dadka kale ee tacadiga loo geysta waxaa ka mida dumarka haaruun macruuf ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka waraystay maryam yaasiin xaaji yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mida wafdiga soomaaliya oo safar ku tega dalka libiya waxayna xilligan waraysiga dhacaya ee ku sugnayd dalka tunisia bismillahi raxmaani raxiim mahadsanid haruun haddaan kaaga waramo caruurta tahriibaysa oo ah run ahaantii aan arrin naxdin leh kuna cusub mujtamaca soomaalida waayo markii hore caruurta waa la xambaari jiray oo dadaa lagu dari jiray ama eedo ama abti ama qof ehelaa wadi jiray laakiin hadda waxaan la kulannay caruurka keligood soo tahriibay gaar ahaan laba wiil ayaan la kulnay oo midna lixi toban jir yahay midna todobiy toban jir yahay taasna waad dareemi kartaa caruur yaroo tahriibayso waxay la kulmi karaan dhibaatada ay la kulmi karaan intay saxaaraha iyo doomanka ay saaran yihiin taasna waa arrin aad naxdin u leh oo u baahan in oo horta caruurtan waddanka dib loogu soo noqo maadaama ay keligood yihiin oo aan maantana lagu dhaafi karin dalka libiya aana loo ogolaan karin in ay doon raacaan waay aynu ku horeyno marka labada dhalinyarada ah labada carruurteeda heshay eed aragtay aynu kala qaadno kan ugu horeeya lix iyo toban jirka ah libiya goormuu yimid waa muddo wuxuu joogaa oo hal sano iyo bar ah sidaas ayuu igu yiri laakiinse markaan dhahay bal aan wada fadhiisano aan hadalno ma uusan rabin inuu sidaas usii hadlo wuxuu dhahay miso ma isla safrayno hadda safarkan kugu sheegaya wiilka kale ayaa ka furfurnaa kan kale oo ii sheegay in la jir dilay uu maantana diyaar u yahay inuu dalkiisa u noqdo marka jirdilka uu la kulma ii sheeg hadduu kuu faahfaahiye wallaahi waxay ku leeyihiin subaxdii hurdadaa la hurdadaa lagaa kicinaa waa lagu caynaa horta marka hore banaankaa laguu soo bixinaa waa lagu karbaashaa wiilal qaarkood waxay sheegeen in koronto lugaha looga xiro in oo biyo lagu shubo banaanka lagu dhaafo maxaa la dhahaa in lagu joog joogsado qaarkood in oo maxaa la dhahaa qaar ay waxay ii sheegeen hataa dadka qaarkood sida loo dilaayay inay afka dhiig ka keenaan oo neefta ku ceshoonta ay markaas nafti hadda dayso waaya caruurta soo tahriibtay tiradooda imsaad ku qiyaasi lahayd caruurta weli tiradooda ma lahaayo ilaa iyo hadda marka hay-adda i o m ayaan weydiinay iyo u n s c r inay tiro koob gaar ah u suubiyaan caruurta taasna challengaa jirto caruurta qaarkood aaday u dheer yihiin da-weynay sheegtaan qaarna waaba fahmay inay yar yihiin marka laakiin taasna hadda tirakoobka waxaa lagu suubin karaa kuwa oo safaaradda tagaan ama hay-adahan u tagaan marka waa nambarka waa yaryahay alxamdulilah laakiin waxaan ogahay waxaa waaye in maanta magafayaasha iskuulaha ka tagaan ilmaha oo secondary schoolka dhigtaan inaysan guryaha usoo noqonin ayaan hore wiil oo sidaasoo kaleeto magafe iskoolkii uu tagaa wuxuu leeyahay lacag ma bixinaysid cunugii lix iyo toban jirka ahaa lacag ma bixinaysid ilaa yurub aa ka tegtid cunuga guriga uma soo noqonayo case ayaama hore aan handal garaynaa jirto xafiiskayga oo aan wiilkii finally alxamdulilah hay-adda i o m anagoo kaashanayno magafayaal gacantooda kasoo bixinay wadanka suudan oo maanta reerkiisa kusoo noqday waayahay marka sababtay beenta uga sheegayaan da-dooda waa maxay waxaa jirto marmarka qaarkood haddaa yar tahay waa lagu naxariisana ya special protection programaa jiro haddii aad weyn tahay haddaad haddaad lix iyo toban jirto laakiin aa og tahay sagaal iyo toban jirna waxaad leedahay sagaal iyo tobanaan jiraa sidii aanan loo baahanin ee hay-adaha caalamiga aysan u baahanin inay ciddaada contact gareeyaan markaasayto waxaa waaye qaangaaray iska dhigayaan si oo ama protection cardka loo siiya ama sida magaaladooda isaga joogaan haddii la ogaado inay caruur yihiin oo hay-adahan internationalka ay u tagaan special protection programaa jiro kaas haddaad special protection programka gashidna ma tahriibaysid doon ma arkaysid because waxaa waaye meelaa lagu haynaa waa lagu xanaaneyna waa gartay waxaad ii sheegtaa gabdhaha wax yar ka hadal si kooban gabdha hadday jiraan oo si gaara loo hayo ama dhibaatooyin gaara loo geystay kolley iyagu way ka nugul yihiin wiilasha horta gabdhaha aniga talyaanigan waa kasoo shaqeeyay muddo aada u badan marka gabdhaha soomaalida markay tahriibka ku jiraan inta badan waxay qaataan indhashareer ayaa lanoo sheegay saanan loo arkin because kufsiga waa tiro badan yahay inkastoo gabdhaha aysan kuu sheegaynin oo arrin aad xanuun badan u tahay laakiinse kufsi ayaa jiro waxaa jiro maxaa la dhahaa jirdil ayagana mideeda kaleetana waxaa lanoo waxaa la iisoo sheegay laba case oo gabdho benwaliid ayagana joogeen magafa gacanta ku jiray oo markii benwaliid la keenay uur lahaayeen uurkii hadda mal ma la oga haddii uu ku yimid waqtigii tahriibka ee bilaabaysa gabadhi hadday uur lahayd ama haddii hadde jidka lagu soo xoogay taas ma la oga gabdha ayaa guryahaas ku dhalo oo laga yaabo inay ku dhintaan ama meesha ku dhiig baxaan ilmihii in laga wataa laga yaabaa gabdho badanoo qaxiri qaxooti joogaan yurub oo naasahooda caano ka daadanayaan ayaan marar badan la kulmay dalka talyaaniga iyo wadamo kale marka waa dhiban yihiin laakiin gabdhaha kufsiga iyo moraal dilaaca ayaa usii dheer
maryam yaasiin xaaji yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mid ah wafdiga soomaaliya safarka ku taga dalka libiya hase yeeshee iyadoo ku sugan tunisiyana u warramaysay haaruun macruuf ayay taasi ahayd
maamul goboleedka puntland ayaa ku dhawaaqay inaan wax canshuura laga qaadi doonin xamuulka saaran dooni ku soo caarisay toddobaadkii hore xeebta magaalada boosaaso oo ay saaran tahay hanti ku dhow toban milyan oo dollar warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada garowe nooga soo diray nuux muse birjeeb wasiiro badan oo garowe kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in go-aan ka soo baxay kulankii golaha wasiirada ee khamiistii lagu go-aamiyey in aan wax canshuurahi laga qaadi doonin hantida kala duwan ee saaran doontii dhowaan ku soo caarisay xeebta boosaaso oo siday gaadiid iyo macishado kala duwan sida uu tilmaamay wasiirka maaliyadda puntland cabdulaahi siciid caarshe dhaqaajiye dowladda puntland iyadoo u naxaysa shacabkeeda u diirnaxaysa ee hantida ummadda soomaaliyeed ay leedahay doontaas la xusay oo soo caariday oo muddo siddeed casho hadda gacanta lagu hayay sagaal casho oo laga wada qayb qaatay sidii loo badbaadin lahaa dowladdu iyadoo shacabkeeda u naxaysa waxaa ka soo baxay go-aan midaysan baa ka soo baxay go-aankaa midaysan oo ah hantida saaran doontaa saaran wixii ku waajibay oo canshuur ahayd canshuurdhaaf ayaa loo sameeyey dadaal xooggan oo ay hormuud ka ahaayeen qaybaha bulshada ayaa suuro geliyey in khamiistii la gaaro doonidaas maalmo badan oo ciid buuxin badda ah kadib wasiirada ganacsiga iyo amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad iyo cabdiweli xirsi indhaguran ayaa ammaanay dadaalka ay shacabka muujiyeen waxaanan leenahay iskuduubnidaas maanta aada bilowdeen ama isku tashigaasi wuxuu inoo noqon doonaa sunne weligeed lagu dhaqmo reer puntland si loo badbaadiyo mar walba hantida shacabka ee soomaaliyeed iyo gaar ahaan hantida puntland waxaan leenahay sunnadaas weligeen wada ilaahayna haydinka ajarsiiyo aad iyo aad baad u mahadsantihin doontii degtay shacabkii u gurmaday oo suurtogeliya inay badbaadiyaan taasna weliba ku daray in ay suurtogeliyaan in dekad yaroo macmala oo boobsiisa ay dhisaan yacni waxa ay muujiyeen shacabkaas aan u mahad celinayno dhammaantood waxaan leenahay hawsha aad qabateen waa nobel waa hawl wanaagsan aanuna filayno in shacabkeennu uu ka barto wax iskotashigu macnaheedu waxa weeye midnimo canshuur ka qaadista hantidaas ayaa ahayd mid maalmihii ugu dambeeyey ay dadka siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen waxaana shacabka ay indhaha ku hayeen qaabka ay xukuumadda u wajahdo arrintaas iyagoo dhaliilsanaa doorkooda ku aadan gurmadka walow dowladdu ay iyadana ku doodayso in kaalin weyn ay ka qaateen sidii loo gaari lahaa doonida iyo hantida saaran nuux muuse birjeeb v o a garowe
markana waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay toddobaadkan xuseen cusmaan saxnuuni
mar kale iyo barnaamijka amuuraha islaamka oo idinkaga imaanaya magaalada kaahira ee dalka masar wuxuuna toddobaadkan ku saabsan yahay shirka isbahaysiga la dagaalanka ururka daacisha oo dhowaan ka dhacay dalkaasi kuweyda shirkan oo ay ka qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka daacisha waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka muslimka carabta iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka warmurtiyeed ka soo baxay shirka isbahaysiga la dagaalanka daacisha ayaa ku baaqay in la mideeyo dadaalada ka dhanka ah ciribtirka ururka argixisada daacisha oo awoodiisa lagu wiiqay dalalka ciraaqa iyo siiriya bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga ka dhanka ah isisa ayaa isku raacay in la joojiyo maalgelinta ay helaan maleeshiyada mintidiinta ee daacisha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda kuweyda sheekh sabax khaalida oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in caalamka weli uu wajahayo khatarta uu leeyahay ururka daacisha waxa uuna ku baaqay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada daacisha ama isisa sheekh sabax khaalid sabax waxa uu yidhi beesha caalamka weli waxay wajahaysaa khataro iyo hanjabaadyo toos ah oo kaga imaanaya kooxaha argagixisada ee hubaysan sidaasi darteed isbahaysiga waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorshe cusub oo lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada sidoo kale waa inaan midaynaa buu yidhi dadaalada iyo istaraatiijiyada lagula dagaalamayo ururka daacisha haddaba axmed xersi maalin oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka daacisha xuseenow muhiimada ugu weyn ee shirkani wuxuu ahaa in qaabka ay ulas usii wadi karaan dagaalka ku aadan dadka ka soo baxaya ama maxaa tirahda wadamadii reer galbeedka laga yaabo qaarkood ama wadamada kale ka yimaada inay ku laabtaan dadkii qaabkaas ay ay uga uga hortegi lahay inaynan inay dhibaatooyin cusub fulin sidoo kale maalgelinta iyo ilaha dhaqaale oo laga yaabo in ururkaas dib iskugu abaabuli karo inay la dagaalamaan iyo in dagaal ama dadaal badan loo galo sidii dib loogu eegi lahaa inaynan dib ugu soo laaban ciraaq iyo suuriya iyo dalal kale oo ay sheegeen inay u nugul yihiin laga yaabo inuu ururku mar labaad ku awoodeysto marka muhiimaddu shirku wuxuu ahaa in inta dhimanna dagaalka la sii wado ururkan inuu si dambe isu isu abaabushana ay dadaal u galaan inay ka hortagaan rexi tillerson xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo ka hadlay shirkaasi ayaa ka digay halisa ka imaan karta haddii aan la xoojin dagaalka ka dhanka ah isisa ama daacisha inkastoo la jebiyey ururkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa sheegay ururka dowla islaamiya in laga yaabo dagaalkooda in ay u weeciyaan dalal kale oo ka tirsan dunida muslimka xeeleerayaasha wadamada islaamka ayaa rumaysan shirka kuweyda ka dhacay inuu kusoo beegmayo xili ururka dowla islaamiya awoodooda dagaal ay u weeciyeen dalal ay ka mid yihiin libiya afghanistan iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka afrika cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faalooda dunida carabta iyo muslimka ayaa faahfaahin ka bixinaya dalalka la rumaysan yahay in maleeshiyada daacisha dagaalkeeda ay u wareejin karto dhibaatada jirta ee isbahaysiga kuimika ay wajahayaan waxaa weeye in kooxaha islaami ee kooxaha xag jirkaahi ay ku furiman yacni goobo kale oo furino cusub oo ay furinahaasi ka mid yihiin masar libiya haygu sii darnaato afghanistan waxyaabaha ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ka dhanka ururka daaciisha ayaa ka mid ah sidii maleeshiyada looga mamnuuci lahaa baraha bulshada iyo guud ahaan shabakadda internetka maxamed carab sheekh axmed oo gorfeeya arrimaha kooxaha mintidiinta ayaan weydiiyey siduu u arko go-aanka dowladaha isbahaysiga ay ku doonayaan inay kaga xakameeyaan daacisha baraha bulshada iyo internetka arrintan xeeldheerayaasha arrimahaas u dhundolola waxay leeyihiin way adkaan doontaa in la mamnuuco ama isheeg la xadido awoodda ay ku leeyihiin baraha internetka iyo social media sababtoo ah hadda ka hor waxaa waxaa jiro wadamo carbeed oo isku dayay inay arrintaas ama yareeyaan amaba joojiyaan sida masar iyo sacuudiga wax weynna kamaysan qaban weli qaar ka mid ah xeeldheerayaasha dunida carabta ayaa rumaysan soomaaliya inay ka mid noqon karto dalalka ka faa'iidaysan kara dagaalka lagula jiro kooxaha mintidiinta sida daacisha waa kan mar kale cabdi yaasiin yool oo sharaxaad ka bixinaya arrintaasi waan wada ognahay dhibaatada soomaaliya kasoo gaadhay kooxaha xagjirka ee daacish iyo al-shabaab oo maxaan ku dhahday aynu ognahay dhibaatada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya marka isbahaysigan ee lagula dagaalamayo kooxaha xagjirka faa'iida ugu weyn ee ugu jirta soomaaliya waxa weeye in isbahaysigan iyo ay qayb ka tahay sidaas awgeedna kooxaha ee dowladaha horkacaya isbahaysigani ay dhaqaale badan ku bixin doonaan si kooxaha xagjirka ah ee ay meelaha ay joogaan soomaaliya ka mid tahay si loo jebin lahaa waxaana wakhti aan fogeyn laga yaabaa in ay soomaaliya ay heli doonto kaalme dhaqaale iyo mid milatari si loo dhabarka looga jebiyo kooxaha xagjirka ee soomaaliya jooga isbahaysiga la dagaalanka ururka icisa oo ay xubno ka yihiin afar iyo toddobaatan dowladood oo u badan dowladaha muslimka oo xulufo la ah dowladda maraykanka ayaa la aas-aasay sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uuna guulo waaweyn ka soo hooyey dalalka ciraaq iyo suuriya waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka amuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada kaahira ee dalkani masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen saxnuuni markana bal waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan ee aamine cabdulaahi iyo heeska asiir
heestaasi ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruuf iyo saare cabdi axmed oo idin leh intaaynu ku kulmi doonno idaacadda duhurnimo nabadgelyo
ن